habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo talaada ah oo bisha agoosto ay tahay saddex iyo toban sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo boggana internetka ee v o a somaali com afrikada bari xaggiinna waa toddobadii fiidnimo idaacaddana waxaa idinla socodsiin doonaa axmed cali sheekh iyo anigoo ah sahra cabdi axmed
qodobada aan idinkugu hayno idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah waraysiyo aan la kala yeelanay guddoomiyaasha guddiyada kala duwan ee doorashada jubbaland kalsooni darro noo dhaxaysa ma jiro musharaxiintanada annaga hadda musharaxiinta noo ah waa waa waa toddoba musharax waxayna diyaar yihiin inay tartamaan kambaynkoodii bayna wataan mis wada hadal haddii laysugu yimaado xal la gaarayo oo doorashada garabka saaran dhexda lasoo dhigayo doorasho jubbaland iyo dadkeedu ay leeyihiin ay noqonaysa xataa diyaar baanu nahay marnaba annagu dadka aan hadal iyo dhibaato hurinaya ma nihin waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan siyaabaha al-shabaab ay u dhex galaan laamaha dowladda
sidhacqaabi mataqaanaa horta dowladda kusoo dhex galaan waa ikhtiraaq iyo tajniid iyo muxuu ahaa iyo camiil waa qof mataqaanaa kow inay mataqaanaa federation sameeyaan qof intay usoo dirsadaan dowladda kusoo dhex galo maaragtay iyo qof dowladda ku jiro inuu mashruucooda ka gadaan ama qof dowladda ku jiro oo inay lacag siiyaan la heshiiyaan wuxuu raba ha aaminsanaado lacagay maaragtay shaqadu qabanaya lacagay kaga gadanayaan
qodobadaasi iyo warar kale ayaynu idinkugu haynaa idaacadda fiidnimo marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida dowladda maraykanka ayaa maanta sheegtay in ay dib u dhigayso ilaa shan iyo tobanka bisha diseembar soo rogista canshuur cusub oo toban boqolkiiba ah oo la saari lahaa badeecadaha elektroniga ee ka yimaada shiinaha si kastaba maraykanka waxa uu sheegay inaysan wax iska bedeli doonin canshuur cusub oo la saaray badeecado shiinaha ka yimaada oo qiimuhoodu dhan yahay saddex boqol oo bilyan oo doolar taasi oo dhaqangelaysa kowda bisha sebteembar ee soo socota iyadoo washington iyo beijin ay ka shaqaynayaan xal u helista dagaalka ganacsiga ee sii xumaanaya ayaa wakiilka ganacsiga ee maraykanka robert lighthiser waxa uu maanta la hadlay ra-iisul wasaare ku-xigeenka shiinaha louwi he waxaana la qorsheeyey in labadooduba ay mar kale taleefonka ku hadlaan laba toddobaad kadib wareegii ugu dambeeyey canshuuraha oo madaxweynaha maraykanka donald trump uu ku dhawaaqay koodii agost ayaa waxaa macnaheedu uu yahay in dhammaan badeecadaha shiinaha uu usoo dhoofiyo maraykanka ay la kulmi doonaan canshuur dheeri ah madaxweyne donald trump ayaa mar kale maanta ku eedeeyey beijin inay ka leexleexanayso ka dhabeynta ballanteeda ah inay iibsanayso wax soo saarka beeraha maraykanka
duulimaadyadii ka baxayay eeroboodka caalamiga ah ee magaalada hong kong ayaa la joojiyey maalinkii labaad kadib markii dibadbaxyo dimuqraadi doon ah ay la wareegeen qaybta ugu weyn ee laga dhoofo ee garoonkaasi go-aanka madaxda eeroboodka ayaa waxa u yimid daqiiqado kadib markii ay xanibeen dhammaanba dadkii ka duulaya garoonkaasi dadka dibadbaxa sameynayey kadib markii banaanbaxayaashuna sidoo kaleeto ay isku horgudbeen dadkaasi rabay in ay markaasi fuulaan diyaaradaha iyadoona horay ay ugu baaqayeen dadka shacabka inay ka feejignaadaan oo garoonka aysan soo gelin inta banaanbaxyada ay wadaan eeroboodkan ayaa horay waxa uu la daalaadhacayay sidii uga soo laaban lahaa dhibaatooyin la xiriiro isla dibadbaxyadaasi kadib markii la furay maalin ayaa haddana boqolaal ka mida dibadbaxayaasha ay gudaha usoo galeen kuwaasi oo booliiska ay isku dhaceen islamarkaasina baajiyey guud ahaanba duulimaadyadii sababa la xiriira banaanbaxooda ooay ula gudbeen qaybta hoose ee gudaha mashkiladan ayaa sii xoogeysatay markii sidoo kaleeto dad safrayaal ah oo caraysnaa ayaguna ay isku dayeen in ay la murmaan dadka banaanbaxa sameynaya maanta oo talaado ah waxaana taasi ay keentay isku dhacyo inay ka dhacaan gaar ahaana goobaha diyaaradaha looga sii gudbo ee geedadka loo yaqaano eerobootka hong kong ayaa waxa uu ka mid yahay eeroboodyada ugu mashquulka badan dunida
maleeshiyada xuutiyiinta ee dalka yemen ayaa sheegay in weerar loo adeegsaday diyaarad aan duuniyo lahayn ay ku qaadeen garoonka abhaa ee koonfurta galbeed ee sacuudiga oo ku dhow xuduudda waddanka yemen isbahaysiga sacuudiga uu hogaamiyo ee dagaalka yemen ayaa sheegay in diyaaraddaasi uu siday walxaha qarxa ee ku dhacday gudaha dalka yemen oo aysan usoo gudbin sacuudiga afhayeenka isbahaysiga colonel turki al maliki ayaa beeniyey in garoonka abhaa lasoo weeraray waxaana uu sheegay in diyaaradda ay ku dhacday gobolka dhanka waqooyi ka xiga magaalada sancaa ee amraan oo xuutiyiintu ay maamulaan xuutiyiinta oo maamula magaalada caasimadda u ah dalka yemen ee sanca iyo deegaanada ku hareereysan ayaa bilihii dhowaa sare u qaaday weerarada ay ka fulinayaan bartaalmeedyo ku yaala gudaha dalka sacuudiga ayaga oo taasi ka jawaabaya ayaa iyaguna isbahaysiga sacuudiga uu hogaamiyo ee dagaalka yemen waxa ay beegsadeen goobo militari oo kooxdan ay leedahay gaar ahaan kuwo ku yaala agagaarka magaalada sanca weeraradan ayaa sii adkeynaya dadaalada nabadeed ee qaramada midoobay ay doonayso in lagu soo afjaro dagaalka dalka yemen oo hadda socda muddo ka badan afar sano
habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad naga dhegaysanaysaanna waa idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda guddiga doorashooyinka ee jubbaland ee uu soo magacaabay madaxweyne axmed maxamed islaan ayaa ku dhawaaqay xubnaha xildhibaanada ee baarlamaanka jubbaland ee soo dooran doona madaxweynaha waxaana xildhibaanadaasi maanta lagu dhaariyey magaalada kismaayo xuseen barre aadan ayaa haddaba faahfaahinta arrintaasi waxa uu ka wareystay guddoomiyaha guddigaasi xamse cabdi barre tirada xildhibaanadu dastuurka ay ku qoran tahay jubbaland waa toddobaatan iyo shan xildhibaan muddo ayaana soo wadnay xuritaankooda dhowr bilooda ayay kasoo bilaabanaysay wacyigelinta bulshada iyo odayaasha la keeno oo maxaa ku dhahaa iyo odayaasha soo xusha kadibna in aan listigii finalka ahaa shalay soo saarnay xalayna aan ku dhawaaqnay fiidnimadii maantana la dhaariyey wixii berrina ka dambeeyana ay dee hawshooda hogaansanayaan oo qofka ugu weyn sida dastuurka qabo uu maanta guddoomiye kumeel gaara unoqday waxaa xigay waa in guddoonkii la doorto kadibna madaxweynihii lagu xujisiiyo insha allah laakiin dhinac kale waxaa jira xildhibaano kale oo iyagana lasoo doortay maxay ku kala duwan yihiin markaa labada dhinac anigu cid kale ma ogi anigu waxaan ogahay un xildhibaanada annaga aan ka shaqaynayna muddada dheer oo maanta la dhaariyay kuwan baan ogahay sida muuqata waxaa jirta kalsooni darro u dhaxaysa dadka mucaaradka ee murashaxiinta ee tartamaya iyo guddiga aada idinku madaxda u tahay maxaa keenay bay kula tahay kalsooni darradaas walaalow kalsooni darro uma dhaxaysa ma jiro musharaxiintanada annaga hadda musharaxiinta noo ah waxaa weeye waa waa waa waa toddoba musharax waxayna diyaar u yihiin inay tartamaan cambaynkoodii bayna wataan guddigana shaqadiisii u ayaga dee shuruucdii iyo wixii laga rabay iyo wixii ayaga xuquuq lahaayeen ba horey waa ula wadaagay hawshoodina way wataan marka wax haba yaraatee ee misunderstanding oo naga dhexeeya anag annaga iyo iyo musharaxiinta ma jiraan laakiin maadaama tihiin guddigii dhexdhexaadka ahayd ee arrintan u xil saarneyd haddiiba ay jiraan dad kale oo ka cabanaya oo ilaa heer ay gaadheen inay iyaguna guddi kala samaystaan oo ay xildhibaano kale soo doortaan miyayna hawshiin ahayn marka hore inaad idinku ka shaqaysaan sidii dadka laiskugu soo dhoweyn lahaa walaal walaa annagu siyaasiyiin ma nihin annagu waxaan ku shaqaynaa sharciga waxaan nahay dad oo oo oo ka shaqeeya oo technical ah marka siyaasadda ciddii mucaarada iyo ciddii maxaafida annaga kulligood waa udhexaynaa marka taa waxaan umalaynayaa qolada siyaasiyiinta inay inay ku haboon tahay wixii diheshiisiin iyo darisutaanka laakiin annagu waxaanu ku shaqaynayna waxa weeye waa xeerar iyo shuruuc iyo dastuur intaan baan anagu ku shaqaynaa taasna waxay udhexaysaa reer jubbaland oo dhan cid gaara oo aan u shaqayno iyo cid gaara oo arrintaas ay nagala dhexaysaana ma jiro dalka dhan baan u jimana waa imisa tirada musharaxiinta ilaa imika aada diiwaan geliseen sagaal bay ahaayeen laba ka mid ihii waraaqihii markii ay qaateen kadib way way way ma aysan nagu soo celinin marka waxaan ugu qaadanay inay ka laabteen toddobadii kale ayaa maxaan ku dhahaa ayaa diyaara oo u dhamaystiran tahay hawshoodii marka laga reebo hal musharax oo aan rajeynayno in shuruudii qaarkood laga yaabo in ay wax loogu dhiman yihin laakiin lixda kale waa diyaar waraaqahoodii iyo waxoodiina iyo shahaadooyinkoodii laqa waa goorma wakhtiga kama dambaysta ah ee doorashada la qabanaya waxaan weliga la sheegi jirnay inaysan bishan agost dhaafi ayna dhaafaynin horey baan jadwal bishii july afarteedii baan dejinay schedulkeeda welikii baan ku socnaa waxa weye haddana finalkii baan maraynaa waxaan rajeynayaa maanta beri haddii la ihaahdo iyo labadan beri oo soo socota waxaan dooran doonaa guddoonka kadib maalinta iyo saacadda aan madaxweynaha dooranayno muddo aanu sheegnay oo ilaa labiyo labaatanka ayaa jirtay marka xilligaas iyo oo iyo xilligaa aanu dhaxnay marka intaa udhexaysa insha allah ayaan maalinteeda iyo saacadeeda ka sheegi doona kalsooni intee lag baad ka qabtaa in doorashadu ay sidii la rabay u dhacdo doorashadan walaalo waa mid dadban ma aha mid one man one vote sida adduunyada ka jirta soomaaliyana dee noocaa unba waayahan ka socda waxa weye waa waa waa waa geedi socod baan ku jirnaa waan guuraynaa waxa weye waa dimuquraadiyad bilow ah marka ma dhahayo aniga sidii u fiicnayd weye laakiin inta anaga aan awoodno iyo sida nooca ay tahay doorashada ee aan anaga u sameynay waxaan aaminsanahay dariiqii loo baahnaa inaan marno
kaasi waxa uu ahaa xamse cabdi barre oo ah guddoomiyaha guddiga doorashada ee jubbaland ee uu magacaabay madaxweyne axmed madoobe dhinaca kale guddi doorasho oo taageersan mucaaradka jubbaland ayaa iyaguna waxa ay ku dhawaaqeen liiska xildhibaanada cusub ee jubbaland xuseen barreha ayaa sababta arrintan keentay weydiiyey guddoomiyaha guddigaasi axmed aabi aadan intaa waxaa ka horeysay de horta broces baa soo socday doorashadu waa la filayey waxaa laga hadlayay doorasho dimuqraadi ah oo dadka udhexaysa guddi doorashaa la qabtay oo madaxweynaha hadda fadhiya uu qabtay guddigii doorasho waxay isu bedeleen guddi u ololeysa hal murashax kabacdi isku dayo badan baa jiray oo iger iyo international community iyo ay isku dayeen dowladda federaalki iyo in balmiriation la sameeyo guddigii processku soo saaray processkaasi wuxuu noqday mid xamilaya dhammaan murashaxiinta inta min minxiiska uu madaxweynuhu ka dhiganayo isagu keensadee mooye murashaxiintii dhabta ahayd halkaas isamada dhaqanka ayaa iyagana lagu takooray oo isamo dhaqan iyo kuwo aan dhaqan ahayn baa guddiga doorashada xamsa madaxda ka ahaa qorteen marka odayaashii dhaqanka iyo bulshadii rayidka ahayd iyo dadkii waxgaradka ahaa iyo culimadii iyo haweenkii a isu yimid oo isbedel doon bay la bixeen golaha isbedel doonka jubbaland horeyna ula socoteen baan umalaynayaa dabadeedna waxay qabteen guddi doorasho guddigaa doorasho ayaa broseska hagayey maanta natiijadu ka soo baxday waxa waaye guddigaa doorashadu odayaasha ayuu seminaar uqabtay uu ku bareeyey sida ugu wanaagsan loo soo xulo xildhibaanada beelaha iyadoo hal xildhibaan ay si ikhtiyaarkooda kusoo xulayaan seminaarkaas waxaa kaloo ugu sheegayna sidii ay jikooyinka ay isamada u yihiin ugu cadaaladfari lahaayeen kadib markaan dhamaynay foomamkii baan noo qaybinay ay xildhibaanada kusoo qori lahaayeen iyagoo si ikhtiyaarkooda hebel ii soo qor ayna ahayn halkii kursi baana hal xildhibaan loo soo qorayo halkudhegayada isbedeldoonku wuxuu ahaa no more three ama hal saddex wixii hadda ka dambeeya lama aqbalaayo hal kursi loo soo xulo marka odayaashii way noo keeneen shalaan soo gebagabaynay saakana waa sii dayay waa imise tirada xildhibaanada aad ku dhawaaqdeen waa tirada xildhibaanada jubbaland oo dhammaan beelaha ka kooban shanta beelood baa jubbaland degan saad u og tahay marka waa toddobaatan iyo shan maadaama uu jiro guddi doorasho oo siaad sheegtay madaxweynaha iminka talada hayaa uu magacaabay idinku halkeed ka keenteen sharciyadda aad ku dooranaysaan baarlamaanka boqol kiiba sagaashan iyo shan dadka markii lala tashan waayey oo arrimihii doorashada iyada oo twenty nineteenkii lagu jiro qaab dimuqraadiyada inay doorashadaas ku dhacdan la doonayay doorashadii hal murashax wax garabka u saaran ay noq ay noqotay isla markaana guddigaa doorasheed sheegaysa ay noqdeen mataqaana dad u kaambeyn garaynaya u ololeynaya hal murashax oo ah madaxweynaha hadda fadhiya ayay bulshada oo ay horkacayaan odayaasha dhaqanku ayay guddigan magacaabeen saasaanu authorizationka ku helay goorma idiin qorshaysan inaad doorashada qabataan
horta dee brocesku waa kala horeeyaa xildhibaanada waa la ururinayaa dabadeedna waa la qaarinayaa markii la qaariyo kadib oo odayaashii dhaqanka ee soo xulay ee annagana na magacaabay oo ay meesha kala dardaarmaan ninka u da'weyn ayaa guddoomiye u noqon isaga ayaa qaban doona guddiga qabanqaabada doorashada guddoonka baarlamaanka saasay isu daba taallaa sida laga warqabo doorashada iyo qabanqaabadeedu waxa ay ku kacdaa kharash aada u fara badan marka idinka yaa idinka caawinaya dhinaca kharashaadka waa maadsan tahay marka u horeysa horta jeebabka yaga jeebabka yaga waxyaabaha yareed ay ku jiraan yaan ku tashanay marka u horeysa aan idhaahda ilaahay baan tala saaranay marka labaadna jeebabka yaga waxyaabaha yar ay ku jiraan ku tashanay marka labaadna bulshada ayaa volunteer noo ah oo xoogooda iyo xoolahooda iyo caqligoodaba nagu kaalmaynaya oo taageero noo ah imise musharax ayaa ilaa iminka idin diiwaan gashan annaga waxba nooga diiwaan gashana annaga waxay ku ekaanaysaa talaba iyada guddiga doorasho haddaanu nahay marka xildhibaanada la qaariyo xildhibaanada ayaa arrintaas broseska inteeda dambe ku shaqale ugu dambeyntii haddii aad doorasho qabataan oo dhinac kalena ay doorasho qabtaan oo jubbaland ay yeelato laba madaxweyne halkaasina dhibaata ka dhacdo yaa mas-uuliyaddeeda qaadaya annagu ma hubaysnin dad hubaysan ma nihin dad diyaaro ama nihin hub dad rayidaan nahay iyo dagaal dad diyaaro ama nihin dad rayidaanu nahay hataa waxaanu diyaar u nahay all options miiskay saaran yihiin soo jeedinaha oo dhan iyo talo oo dhan miiskay xagga ayaga ka saaran tahay miis wada hadal haddii laysugu yimaado xal la gaarayo oo doorashada garabka saaran dhexda lasoo dhigayo doorasho jubbaland iyo dadkeedu ay leeyihiin ay noqonaysa xataa diyaar baanu nahay marnaba annagu dadka canta hadal iyo dhibaato hurinaya ma nihin
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga doorashada jubbaland ee mucaaradka jubbaland ay taageerayaan axmed aabi aadan oo u warramayay waryaheena xuseen barre aadan
waa tahay markana ku soo dhowaada barnaamijkii galka baarista waxaa inoo haya haaruun macruuf
dilkii guddoomiyaha gobolka banaadir ee dhowaan dhacay waxa uu dhaliyey su'aalo badan oo ay ka mid yihiin intee ayay la-eg tahay ku dhex jiritaanka al-shabaab ee hay-adaha dowladda gabadha geysatay qaraxa waxay muddo badan xubin firfircoon ka soo dhex ahayd bulshada iyadoo la kulantay madaxweynayaal wasiirro iyo mas-uuliyiin kale ugu dambaynna waxay noqotay xubin sare oo ka tirsan maamulka gobolka banaadir haddaba imise qof oo la mid ah basiire cabdi maxamed oo magaceeda dhabta ah u ahaa maryan iyo gabadha kale ee kalkaaliyaha u ahayd deggan oo magaceeda dhabta ah u ahaa hodan ayaa ku dhex jira laamaha dawladda maxaa la samayn karaa si loo ogaado khatar intee leeg ayay ku yihiin hay-adaha dawladda iyo shacabkaba waa mawduuca barnaamijka galka baarista ee toddobaadka kadib qaraxa uu ku dhiman doono guddoomiyihii gobolka banaadir allah u naxariistay cabdiraxmaan cumar cusmaan cabdiraxmaan yariisow madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu soo saaray qoraal uu ku farayo xukuumadda inay si degdeg ah ula timaado qorshe dhammaystiran oo ku aadan hannaanka la dagaalanka dadka sida tooska ah iyo sida dadbanba u gacan siiya argagixisada al-shabaab sida lagu sheegay war-saxaafadeedkaas ka soo baxay xarunta madaxtooyada madaxweynuhu waxa uu yidhi suurtagal ma aha inay nagu dhex jiraan dadka gacanta siinaya argagixisada dadkeennana dhibaataynaya waxaa laga sugayaa xukuumadda inay la timaado qorshe lagula dagaalamaya dadkaasi haddaba intee ayay leegyihiin dadkaasi dhibaato intee leeg ayaa ka iman karta jenaraal cabdiraxmaan maxamed tuur yare waxa uu hore u soo noqday taliyaha hay-adda nabad sugidda qaranka waxaana uu isku dayey inuu diiwaan geliyo dadka looga shakisan yahay inay al-shabaab xiriirka la leeyihiin ee ku dhex jira hay-adaha dawladda dadku saddex nooc bay ahaayeen qolo oo aanu arkaynay in la cabsi geliyey amba duruuftooda dhaqaala laga faa'iidaystay oo sidaa ku shaqaynaysay oo olready shaqo galay fayl bay lahayd waxaan ka fikiraynay shuruucdii iyo sistamkii loo mari lahaa in lasoo qabo oo su'aalo la weydiiyo cadaymankii markaa lahaayeenna lahor qayb bay ahaayeen qayb waxay ahaayeen qayb markaa shaqadu ku socoto annagana aan noo soo sheegin lala soo xidhiiray ilmahoodii lagu handaday waa nimankan dee waxay dadka ku handadayaan qofka waxay ku handadayaan meel kastoo qofku ka jilci kara ayay ku handadayaan qolo kalena waxay ahaayeen qolada saddexaad oo qolo sidaas oo kale loosoo loola soo xidhiiray la cabsi geliyey laakiin iyagu noo yimid oo noo sheegay in arrintaa haysato ayagana qaab gaara qaab gaara ayaan ula tacaali jirnay amnigoodaan si gaara maaragta amnigooda iyo meelaha laga soo galay iyo meelaha laga handaday si gaara ayaan amnigooda ula socon jirnay dad gaara oo shaqada la haya oo xiriirka inay sii wadaan oo ayagana shaqada la sii haya oo ilaa qofkii handadaaya iyo dadkii handadaaya laga laga daba tago unit gaara unit gaara ayaa u salaysnaa arrintaas dadka qaar aan interrogate garayno aan soo qabanay wasiire ayay chief security u ahaayeen qaarkood chief security ama chief protocol ayay dad wasiira u ahaayeen qaarkood dad kaloo madax ayay u ahaayeen markii aan dee soo qabanay oo interrogate garanaynana waxaa dhib dhib naga qabsaday dad madaxda ahaa oo ay dadkaa la shaqeeyeen dabayaaqadii labada kun iyo shan iyo tobanka ilaalada madaxtooyada iyo kuwa gobolka banaadir waxaa loo xil saaray sugitaanka amniga xarunta gobolka hase yeeshee ilaalada gobolka iyo kuwa madaxtooyada labadaba waxaa munaasabadda ka horgalay shaki weyn oo dhinaca amniga ah kadib markii nin munaasabadda ka dhex cadcadaa la ysku qabta inuu ka socdo madaxtooyada iyo inuu matalayo gobolka jenaraal tuuryare ayaa gacanta ku qabtay kiiska waxaan helnaa warbixin ah in qof aad looga shakiya dhaqdhaqaaqiisa uu dadka howsha wada ka mid yahay unitkeeni gaarka ahaa dadkii brotokoolka gobolka ay si hoose waxay u weydiiyeen waayo qofkaa ma taqaaniin waxay u sheegeen qofkaasi wuxuu ka socdaa koofiye casta madaxtooyada ka socota ayaa ayuu ka mid yahay sidaasuu noo sheegtay si hoose ayay haddana koofiye casta ugu tageen waxay dhaheen qofkaa ma taqaaniin maya gobolkuu ka mid yahay oo qolada gobolka oo brotokoolka ayuu ka mid yahay marka kuwii gobolkana wuxuu isaga dhigay nin brotokoolkii madaxtooyada ka socda oo specially dadka ciidankan koofiye casta si gaara ula shaqeeya ah qoladii koofiye casta brotokoolkii madaxtooyada ka socotana wuxuu isaga dhigay inuu gobolka ka mid yahay baaritaankaas waxaa meesha ka dhacday in qofkii lasoo qabto dad kaloo relator la ahaa lasoo qabto baaritaanna la geliyo dabcan halkaana waxay dhacday in xafladii ay dhowr saa dib u dhacdo ninkaas ma qarax baa ku xirnaa qarax kuma xirnayn laakiin baaritaanadii iyo wixii sheeg waxaa ka soo baxay inuu kan qaraxa fududay doono oo qofka oo qaraxa fududay doono uu ahaa lahaa mar haddii uu kalsoonidii helay qoladii brotokoolka mar hadduu helay kalsoonidii qolada kale ee ka socotay madaxtooyada waxaan u garanay qofka inuu ahaa qof fududay rabay wax imaanaya asigoo ka faa'iidaysanaya galaangalkiisa iyo in lagu aaminay wax ka socodsiinta xafladdaas xafladdaa marka yaa iman lahaa oo ka qayb geli lahaa xafladdaas madaxda dalka ugu sarraysa ayaa imaan lahaa dabcan haddii koofiicas ay tagto meel waad fahmi karaysaa waxaan maqlay madaxweyne waxaan maqlay madaxweynuhu inuu tegi rabay xafladdan waa sax waay madaxweynaha tegi khubaradu waxay aaminsan yihiin in waxa ugu weynay al-shabaab ay ka faa'iidaysanayso ay tahay laamaha amniga ee daciifka ah iyo nidaamka hubinta shaqaalaynta oo aan jirin laakiin al-shabaab kuma tiirsano oo keliya dadka shaqooyinka ka helaya laamaha dowladda hase yeeshee waxay awood u leeyihiin in kuwa u shaqaynaya dowladda ay howlahooda u fuliyaan tusaale waxaan u soo qaadan karnaa cabdiweli maxamed macow madaxii amniga ee garoonka diyaaradaha muqdisho oo bishii febraayo ee labada kun iyo lix iyo tobanka fududeeyey qaraxii lagu soo rakibay kombyuutarka ee lala beegsaday diyaaradda daalo airlines haatan cabdiweli waxa uu ku xukuman yahay xabsi daa'im siddeeddii bishii julaay labada kun iyo afar iyo tobankana waxaa al-shabaab weerar culus ay ku qaaday madaxtooyada soomaaliya weerarkaasi waxaa dadkii loo qabtay ka mid ahaa xasan muxiyadiin xasan oo u shaqaynayey shirkad kuwa isgaarsiinta ah kana howlgasha madaxtooyada gudaheeda xasan muxiyadiin waxaa loo xukumay inuu weerarkaasi fududeeyey bishii ogost ee labada kun iyo afar iyo tobankana waxaa lagu fuliyey dil toogasho ah sannadkii labada kun iyo afar iyo tobanka hay-adda niisa waxay qabatay sargaal sare oo ka tirsanaa hay-addaasi laguna magacaabo kabtan cabdisalaam maxamed xasan oo lagu helay inuu xogo ku saabsan niise uu u gudbiyey ururka al-shabaab xogahaasi waxaa ka mid ahaa aqoonsiga xubnaha u shaqeeya niisa magacyo iyo sawirro shaqaalaha hay-adda ah saraakiil ka tirsan amniga soomaaliya waxay ii sheegeen in xogtaasi ay dhaawac weyn gaarsiisay hay-adda niisa sargaalkaasi waxa uu xilligan ku xukuman yahay xabsi daa'im macallin siciid cabdulla dilib waxa uu hore uga soo tirsanaa ururka al-shabaab isagoo goor dambena gacansaar la yeeshay daacish inkastoo markii dambe uu ka baxay islamarkaana uu haatan la shaqeeyo dowladda soomaaliya waxa uu ka warramayaa xeeladaha ay adeegsadaan kooxaha argagixisada ah si ay gacansaar uga helaan dadka ku dhex jira dowladda infiltrationka maaragtay saddex qaabi mataqaanaa horta dowladda kusoo dhex galaan waa ikhtiraaq iyo tajniid iyo muxuu ahaa iyo camiil waa qof mataqaanaa kow inay mataqaana infiltration sameeyaan qof intay usoo dirsadaan dowladda uu soo dhex galo maaragtay iyo qof dowladda ku jiro in mashruucooda ka gadaan ama qof dowladda ku jiro oo inay lacag siiyaan oo la heshiiyaan wuxuu raba ha aaminsanaado lacagay maaragtay shaqadu qabana lacagay kaga gadanaya marka waxay samayn jireen markii hore maaragtay sheeg waxay aada u heli jireen maaragtay wax agentiga aada u heli jireen horta waxay ku guuldareysteen inay ikhtiraaq dowladda ku sameeyaan way soo rag badan ay soo direen maaragtay dowladda soo dhexgala way jiraan way ku sabri waayeen midkii kii lasoo diro maarta xoogaa markuu joogo wuu iska laabtaa meeshaas guul fiican way ka keeni waayeen recruitingna maaragtay sheeg taasna way ku fashilmeen laakiin waxay aad u heli jireen maaragtay shagaajatiga qof dowladda ka tirsanaa oo militariga ama meel kale joog inay wacaano maarata macluumaad ka qaadaan inuu wax u fududeeyo inuu wax u gudbiyo waxaasoo kale aad ay u heli jireen marka hore maxay uga beddeshaan lacag intee la-eg
wallahi wax saas u badan maaha dhowr boqol oo dollar wax saas laba boqol saddex boqol wax saas siiyaan waxaa kaloo haddaba xubnaha al-shabaab ee ku dhex jira dowladda soomaaliya saacida isbedelada maamulada ee joogtada ah sida uu sheegayo jenaraal cabdiraxmaan maxamed tuuryare dalkeenna saad og tahay afar sanaba isbeddel weyna ka dhaco meel kasta taabta oo ilaa waax ilaa laan ilaa taabanaya mana ahayn dabcan sidaana sax ma ahayn waxaa afarta sano gudaheed ka dhaca intaasoo mar ah taliyaasha la bedelaa intaasoo mar ayaa wasiirada la bedelaa intaasoo mar ayaa maamul maamulada hoosoo degmooyinka la bedelaa marka horta kow waxa uu sahlaya inay sistamka soo dhex galaan waxaa waaye maalin kastaba dad cusubay la tacaamulayaan ayaga oo ayagu khibradoodii wata oo isla dadkiiya toban sano dadkii uga shaqeynaya arrimahaas ayaga toban sano ilaa laba ilaa waxay shaqeynayaan ilaa waqti ku dhawaada ayay shaqeynayaan dadka ay ka shaqeynayaanna waa dad cusub oo amba sanadkii saddex mar afar mar cusub amba afartii sano wada cusub marka cusaybka iyo isbedbedelada tirada badan oo imaanaya ayaa u sahlaya maxaa yeelay aniga hadda markaan taliyaha ahaa waxaan haayay faylal aad u muhiima oo dadka ku dhex jira amba la tashkiiliyey amba oo ku socda tashkiilisku ee sistamka ku dhex jira aan aan helayna xogahooda oo aan dabagal ku hayna faylashii caynkaas caynkaas ahaa dabcan faylashii aan ku wareejiyey bay kamid ahayd taliyaha iga dambeeyey taliyaha taliyaha iga dambeeyey marka arrimahaas in uu wakti siiyo wakti bay ku qaadanay waxaa laga yaabaa xaaladii markaa taagneed doorashadii iyo wixii xaalad dalku markaa ku jiray inay ka mashquuliso inuu faylash faylalka caynkaas dabagalo waxyaabaha dhaca waxaa kamid oo anagu dareensanahay mar dambe in la dilay sargaalkii aniga waagaa fayl faylasha ii haayay waa la dilay wax lagu dilo maxay ma dadkiibaa ogaaday oo faylashooda haayay ma si kalea loo dilay waa arrin kaloo
dhibaato kale oo haysata hay-adaha amniga ayaa ah inay si dhib yar ku shaqaalaysiiyaan dadka ka soo goosta kooxaha argagixisada kadibna si fudud lagu aamino iyadoo loo magacaabayo jegooyin sare halka kuwo kale ay marin u helaan madaxda sare ee dalka iyo kuwa amniga jenaraal tuuryare waxa uu ka mid ahaa saraakiil ka badbaaday nin ka soo goostay al-shabaab oo isku dayay inuu isku qarxiyo
maxaan ku idhaahdaa duruufo adag oo asiga loo geystay iyo dhib badan oo loo geystay iyo wax badan oo geysta darteed usoo goosanayay waxaa waagaa socotay oo waagaa aad u socotay inay dad badan oo ayaga kamid ay soo goosanayeen qoryo badan oo qoryaha uu la soo goostay qorigaas nuuciisa oo badanna waa ku tuhmayna meesha oo afar ilaa shan ah waan ku tuhmayay si marka loo dhiirigeliyo oo qofkii soo goosta oo qoriga nuucaasa lasoo goosta inuu abaalmarin helayo waxaa laga lahaa ujeedada sargaalkii hayo marka loo xil saara ayuu aad suu kala dhigay sargaalkii wuxuu soo ribood aninkaan in la aamini karo lana abaalmariyo abaalmarintii ayaa loo sheegay marka in ilaa taliyihii iyo saraakiishii ugu saraysay la abaalmarinayo sidaa ayuu ku yimid marka marka subaxba horeba eed subaxii hore ayuu yimid taliska waa la keenay sargaalkiibuu markaa la alamiiteeyey wuu noqdo marka noqoshadii dambe ayuu isku soo xidhay qalabkan ayadoo marka la sugayo in sargaalkii uu keeno la sugayo sargaalkiin uu asiga sugayo ayaa aad bay u foojigneed xaruntu waagaa amnigeeduna aada u sugnaa tan waa sidaas ayaa iridii labaad ee xarunta uu yimid baaritaankii markii la geliyena waa la arkay marka sidaas ayuu ku qarxay meeshii uu ku qarxay waagaa wixii ka dambeeyena dee waxaa dhacday in aragti gaara iyo qorsho gaara laga yeesho dadka isu soo dhiibaya iyo dadka la aaminayo procedure baa laga dejiyey unit baa loo sameeyey waagaas arrintaa waxay sababta marka in process adag la marsiiyo dadka isusoo dhiibaya jenaraal cabdalla cabdalla maxamed oo horey u ahaan jiray taliya ku-xigeenka hay-adda nabad sugidda soomaaliya ayaa sheegay in dowladda federaalka looga baahan yahay inay la timaado go'aan siyaasadeed oo wax looga qabanayo dadka ku dhex jira dowladda ee gacansaarka la leh ama howlaha u fududeeya argagixisada
wallahi arrintaas horeyna madaxda xilliga anjega waan kala hadlay maadaama dadka qaarkood ay yihiin dad madax sare ah oo saamayn kule dowladda oo ama mulkiilayaal la dhaho ama wax kalaba lagu sheegay dowladda saamayn kule waa arrin u baahan la dagaalanka argagixisada ee dowladda ku dhex jira wuxuu u baahan yahay go-aan siyaasadeed u baahan yahay wuxuu u baahan yahay go-aan madaxda sare ee qaranka inay ku qancaan khatarta ay ayaga ku dul fadhiyaan kii fahmaan ay go-aan ka qaataan inta aysan ku qarxin argagixisada waa miino mar walba qarxi karta inta aysan ayaga ku qarxin inay go-aan qaataan oo go-aan siyaasadeed oo maxaan ku idhahdaa lagu istaajinayo lagu joojinayo dadkan sharciga lagu horjeenaayo go-aankaas inay qaataan waa haddii ayaa go-aankaas qaadan karinna dhibkaan sidaanu u soconaa qof kaloo go-aan u qaadan kara ayaga ma jiro waa arrin go-aan siyaasadeed u baahan la dagaalama argixisada go-aan siyaasadeed u baahan yahay haddii aan dib ugu laabto gobolka banaadir guddoomiyaha degmada xamarweyne cabdulqaadir maxamed cabdulqaadir oo weerarkaasi ka badbaaday ayaan weydiiyey waxa uu ka yaqaan gabadha weerarka geysatay horta waxay ahayd aniga wax badan kama aqaani laakiin waxaan ku ogaa inay ahayd gabar noole ah oo u dooda xuquuqda noolayaasha iyo dadka baahiyaha gaarkaa qabo qaabkaasayna kusoo gashay gobolka banaadir guddoomiyaha gobolka ilaah oo naxariisto wuxuu ahaa nin aad dadka ula tacaatufa dadka masaakiintana kaalmeeya uusana jeclayn dadka la dhibo wuxuu ahaa nin aad ugu naxariisto dadka baahiyaha gaarka ah qabo inta aniga aan ogahay marka qaabkaasi ayay kusoo gashay maadaama ay tahay gabar indhoolaa hamina leh oo aad u hadlayso gabar aad u hadal taqaanay ahayd way ka dhiiban jirtay commintiyo markii barnaamijkan tubta la qabanayo commintiyadeeda way ka dhiiban habgaalan jirtay marka anigu hadda tuhun oo iga soo galay aan isdhahay gabadhaas maysan jirin maalintaas meesha la fadhiyay aragtiyaheeda maxaa ka mid ahaa oo kuwa ugu caansaneed ka xusato wallahi waxay dhihi jirtay in waxay dhihi jirtay degmooyinka oo kale dadka baahiyaha gaarka ah qabo in aan la dayacin inay awoodaan inay yihiin dad awooda inay wax bartaan hami ay leeyihiin aan meelahooda lagu dayacin lasoo aruuriyo garab la siiyo wax la baro ayna awood u leeyihiin ay leeyihiin dad wax baran karo diyaarna ay u yihiin waxyaabaha noocaasi ka hadlaysa al-shabaab marna ma ka hadashay ama arrimaha amniga iyo sida wax looga qaban kara iyo arrima amniga ayadoo ka hadlayso weligayga ma arag shirar amni ahna ayada shaqaguma lahayn waa gartay markii ugu horreysay aad aragta goormeed adiga anigu waxaan waxaan gobolka ka hor banaankaasaan isaga arki jiray laakiin shaqadan gobolka markay kusoo biirtaan koran ka arki jiray kulli maadaama ay dumar tahay dhanka waxay ka dhaweyd dumarkay ka dhaweyd weligaa marna ma la sheekaysato sheekamayda dhex martay maya maya weligeeda sheekana ma dhex marta kulley kulley dhacdadan wax badan wax badanaa laga baranaa sida ay wax u dhaceen waxay noqon doontaa cashar ayay noqon doontaa oo hay-adaha amnigana ay wax ka bartaan maamulkana uu wax ka barto barnaamijka galka baaristu waxa uu la xiriiray laamaha amniga ee dowladda soomaaliya waxa kale oo uu la xiriiray maamulka gobolka banaadir dhammaantoodna waxay ku gacan sayreen inay waraysi siiyaan barnaamijkan galka baarista su'aalaha aan doonayna inaan wax ka weydiinno waxaa ka mid ah sidee lagu shaqaalaysiiyey maryan oo loo yaqaanay basiire cabdi maxamed iyo hodan oo loo yaqaanay deggan su'aalaha kale ee isweydiinta u baahan waxaa ka mid ah yaa soo xulay ciidanka amniga ee ilaaliya xarunta gobolka banaadir sideedaba amniga gobolka banaadir ma waxa uu hoos tagaa wasaaradda amniga madaxtooyada soomaaliya mise gobolka marka ugu horraysa ee mas-uuliyiinta dowladdu ay doonayaan inay ka jawaabaan su'aalahaas iyo kuwo kale barnaamijka galka baaristu waa idiin soo gudbin doonaa
aad ayuu mahadsan yahay haaruun macruuf oo nala socodsiinayay barnaamijkii galka baarista waxaa maanta magaalada baydhabo ka furmay shir heer qaran ah oo looga hadlayo isgaarsiinta iyo teknolojiyadda warbixintan waxaa baydhabo nooga soo diray mukhtaar maxamed catoosh shirka qaran ee wadatashiga iyo ka-faa'iidaysiga teknolojiyada iyo isgaarsiinta waxaa ka qayb galay wasiirada isgaarsiinta maamul goboleedyada dalka mas-uuliyiin dowladda federaalka ka socotay iyo mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed oo ugu horeeya madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen waxaa diiradda lagu saaray kulanka teknolojiyada iyo isgaarsiinta sidii loo horumarin lahaa teknolojiyada isgaarsiinta soomaaliya islamarkaana ay ula jaanqaadi lahaayeen teknolojiyada adduunka iyo geeska afrika wasiirka isgaarsiinta iyo teknolojiyadda maamulka koonfur galbeed soomaaliya maxamed nuur sheekh cadde oo v o waraysi gaara siiyey ayaa sharaxaad ka bixiyey kulanka iyo waxyaabaha uu ku saabsanaa kulanka maanta wuxuu ku saabsanaa shirka qaran ee wadatashiga dowlad goboleedyada iyo xukuumadda federaalka boos xagga boosa isgaarsiinta ayadoo loo dan leeyahay mashruuca taakulaynta ka faa'iidaysiga taakulaynta mashaariicda waa gartay markaya kasoo qaybgalay waxaa ka soo qayb galay dowlad goboleedyada sida puntland hirshabeelle galmudug oo hadda nagu soo food sacdaa fooda nagu soo food leh waxyaabaha kasoo bixi kara maxaa is leedahay wax wanaagsanaa kasoo bixi kara maxaa yeelay kow ma aha in lama kulmaan dowlad goboleedyada iyo xukuumadda federaalka soomaaliya inay kulmaan shanta maamul goboleed hadda ka hor waxaa lagu qabtay bixi lix iyo tobanka ilaa sideed tobanka abriil laba kun sagaal iyo toban waxaa magaalada muqdisho lagu qabtay wax wanaagsan ayaa ka soo baxay sagaal iyo toban qodob ayaa ka soo baxday sidaas daraaddeed taas baa la daba taaganyay hadda wixii ka hergelay iyo wixii aan ka hergelin boqol kiiba boqol waxaan ka raji qabaa inay wax miro fiican mir dhan ka soo baxaan oo wax u tara dhammaan dalkoo idil qaar ahaan qeybaha isgaarsiinta wasiirka boostada iyo isgaarsiinta iyo teknolojiyadda dowladda federaalk soomaaliya cabdi canshuur xasan ayaa madasha kulanka ka sheegay in kulankani uu yahay kii afraad oo ay isugu yimaadaan dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada kaasi oo looga gon leeyahay buu yidhi sidii loo horumarin lahaa boostada iyo isgaarsiinta iyo teknolojiyadda badana kulamada markaa ay isu nimaadno waxaan dib u jaleecnaa maxaa la soo qabtay kulankii ugu dambeeyey wixii lagu heshiiyey mahir galeen maxaa hadda caqabada ka soo baxay iyo inaan la isla qorseeyo mustaqbalka wixii aan wada qabo lahayn marka kulankan ayuu madaxweynuhu daba joogaa kulamadii hore ayuu daba joogaa kulankii ugu dambeeyey waxyaabaha ugu muhiimsanaa aan isaga meel dhigna waxaa ka mid ah oo ah loo baahna in wax laga qabto loona xil saaray dowladda wasaaradda boosada isgaarsiinta heer federaal maadaama iyada ay tahay hooyadii wasaaradaha in la joogteeyo kulamada noocan oo kalea waxna laga qabto wixii lagu heshiiyey oo kulankii ugu dambeeyey laysla meeldhigo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa muujiyey in shirweynahan qaran ee isgaarsiinta iyo teknolojiyadda ay muhiim tahay inay kasoo baxaan qodobadan u ah shacabka soomaaliyeed madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa sidoo kale xusay in horumarka adduunka xilligan ka jira uu qayb weyn ka yahay teknolojiyada iyo isgaarsiinta shaqadii aa u timaadeen iyo shirka ah inta keenteen intaba aadan ugu faraxsannahay waxaana jecelnahay inuu ka soo baxo wax ummadda soomaaliyeed waxtar u noqdo oo midho dhalo shirarkii horey loo soo qabtay oo afarta ahaa wixii ka dha wixii ka soo baxay iyo sidii horey looga sii loogu sii socon lahaa wax lamida inay ka soo baxaanaan jecelnahay hadduu ilaaha yidhaah insha allahu runtii way muuqataa in dadaal badan la suubiyey xukuumadda ay qabatay arrimaha isgaarsiinta iyo teknolojiyadda maanta adduunyada meesha uu maraayo waxa lagu shaqeeyo waa teknolojiyo iyo isgaarsiintaas waxaad ogtihiin wax walba oo adduunka meesha ugu dambaysa ka dhaco adoo meeshaada joogtid oo tuulo joogtid inay ku soo gaarayso waa horumarka adduunka uu gaaray annagana waxaan ka mid nahay oon xaq u leenahay tiknolojiyadaas iyo isgaarsiintaas adduunyada ay gaartay inaan gaarno wadamo badan oo caalamka ka mid ah ayaa horumar ka sameeyey teknolojiyada iyo isgaarsiinta iyadoo soomaaliyana ay ka mid tahay wadamada soo koraya ee horumarka ka sameynaya teknolojiyada iyo isgaarsiinta mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagsannahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somalicom
waa tahay weli waxaad naga dhagaysanaysaan washington shaqaalaha dowladda hoose ee afar iyo labaatanka gobol ee ka tirsan kenya ayaa shaqo joojin ku jira sida uu nairobi kaga soo waramayo wariyaha v o e da yaasiin ciise wardheere afar iyo labaatan kawnti oo ka mida maamulada hoosta loo daadejiyey ee waddanka kenya ayaa maanta tuumiyey agabkii islamarkaana shaqadaa ka fadhiistay iyagoo ka cabanaya dib u dhac ku yimid mushaaraadkii bisha julaay bishii aynu ka soo gudubnay taasi oo saamayn weyn uu ku yeeshay murankii u dhexeeyey labada aqal ee waddanka kenya ee ku saabsanaa biilka dakhliga labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaa kale oo maxsuulka fashilkani uu ka dhashay ishbariwaagii u dhexeeyey aqalka baarlamaanka ee national assemblyga iyo aqalka senatka ee ku saabsanaa intaa ay qoondadu noqonayso kawntiyada maamulada hoose ee waddanka oo la ysku mari waayey laba iyo toban kawnti ayaa la sheegayaa in maalintii jimcihii ee toddobaadkaaynu ka soo gudubnay la xalliyey islamarkaana la siiyey mushaaraadkoodii sida uu sheegayo golaha midowda gobarnatoorayaasha waddanka iyadoo saddex iyo labaatan waaxiyood oo kale la sheegay inay dib u dhaceen waxaana gudoomiyaha guud ee ururka gobarnariska waddanka kenya wickliff obranya oo ah mudanaha laga soo doorto kakamega uu sheegay in arrintaasi dib udhaceedu uu ka dhashay markii dhagaha laga furaystay waraaqdii saddex iyo labaatankii julaay loo qoray labada aqal ee baarlamaanka sanadka iyo aqalka national assemblyga ee ku saabsanaa in la dedejiyo mushaaraadka islamarkaana la xaliyo khilaafka u dhexeeya labada dhinac si markaasi loogu guulaysto in aan caqabada ku imaan shaqaalaha ka shaqeeya deegaanada kountiyada guddoomiyaha xisbiga qaran ee amani national congress musalia mudabari ayaa shalay isaguna la hadlay labada aqal ee waddanka kenya uguna baaqay inay si degdega u fadhiistaan oo ay xalliyaan maadaama midi midi kutaagani uu keeni karo shaqa ka fadhiisadka sokow inuu caqabad ku noqdo hab socodka nidaamka hoos loo daadejiyey oo ay ka faa'iidaysteen toddoba iyo afartanka kawnti ee waddanka oo markii hore dakhligooda laga maamuli jiray dowladda dhexe oo keliya xuseen xuseen wardheere v o a nairobi
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaa soo jeedinaya maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka sannado badan dalka maraykanku waxa uu soo saari jiray digniino oo u dirayo muwaadiniintiisa u socdaalaya dalalka ay ka jiraan amnidarrada iyo colaaduhu hase yeeshee xilligan la joogo hay-adda xuquuqda aadamahee amnesty international iyo dalalka sida jabaan urugwey iyo kuwo kale ayaa muwaadiniintooda uga digaya inay maraykanka u socdaalaan weerarrada hubka loo adeegsado dartood sida ay ku soo warramaysa wariyaha v o eda sindi sayn weerarro loo geystay dad badan oo ka kala dhacay gobollada californiya texas iyo ohio maalmo isku dhowna dhacay ayaa dadka maraykanka walaac ku keenay waa kan ernest coverson oo ka tirsan hay-adda amnesty international oo ka hadlaya dhacdooyin waaweyn oo maraykanka ka dhacay sida mid sannadkii laba kun iyo shan iyo tobankii dad cibaadaysanaya loogu geystay magaalada charleston ee gobolka south carolina
shakhsiyaadkaas aadaya kiniisad ku taala south carolina ama ka qaybgalaya salaad ama barasho kitaab diimeed ayaa waxay la kulmayaan in la toogto oo la dilo sida aan aragnay toddobaadkii tegey ama kii ka sii horreeyey ee maharajaankii tuunta oo ah dhacdo sannadeed caadi ah dad ayaa u baxaya in ay soo baashaalaan oo ay wakhti la soo qaataan qoysaskooda balse taas hadda waa la waxyeeleeyey hadda xaalkuma ahan mid ay dadka bixi karaan ama ay u dukaamaysi tegi karaan wolmart individuals go to have fun and spend family time that has been damaged and now it's not a place that folks can go to as well as walmart shopping sidaaynu soo sheegnay hay-adda amnesty international iyo dalal dhowr ah ayaa booqashada maraykanka walaac ka muujiyey hase yeeshee intaynaan faahfaahinta arrintan aad u sii gelin balaynu hor taegno xajmiga dalxiiska maraykanka lagu yimaado iyo sannadkii lacagta dowladda maraykanka ka soo gasha waa kan jibriil aw maxamed oo baraka jaamacadda ohio state oo arrintaasi ka hadlaya walaal dalka maraykanka dalxiisku waa arrimaha dhaqaalaha runtii wax soo saarka aadka u badan dalka soo geliya waxaa dalkii yimaada dalka maraykanka sanadkii soo booqda ilaa sideetan milyan oo qof oo dalxiisayaal ah dadkaasi waxay isticmaalaan ama ay bixiyaan lacag dhan laba tril trilyan oo dollarka maraykanka ah waxaasoo dakhliga iyo waxaasoo lacag ah ayaa dalka maraykanka kasoo gala dalxiiska wuxuu leeyahay goobo waaweyn oo la tago oo ay ka mid yihiin buuro ay ka mid yihiin florida oo goobo leh loo dalxiis tago oo disney world iyo ay ka mid yihiin marka waa dal aada caan uga ah dalxiiska dalalka ay hanjabaadu ka soo yeertay waxaa ka mida dalka jabaan waa kan cabdiraxmaan colaad oo ah arday maadada xidhiidhka caalamiga ka dhigta magaalada tokyo ee dalkaasi jabaan oo sharxaya digniinta ay dowladda dalkaasi arrintan ka soo saartay waad maadsantaha marka ugu horeyso waxaa jiro war qoraal oo wasaaradda arrimaha dibadda ee jaban kasoo baxay isbuuci hore oo ay ku sheegayso ama kaga digayso shacabkeeda u safridda waddanka maraykanka ka gadaal dhacdooyinkii dabajoogtada ahaa ee ka dhacay dadka badan lagu leehay marka waa wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka jaban warbixinta sidoo kale waxaa lagu sheegay ciddii ka maarmi weyso in ay u safarto waddanka maraykanka inay iska ilaaliso ama ay tegin goobaha dadka isugu yimaadaan sida goobaha xafladaha lagu qabto ama goobaha ciyaaraha iyo wixii lamid ama suuqyada dadka isugu yimaadaan marka warbixinta sideedaana waa lagu sheegay jibriilow maxamed oo ka tirsan jaamacadda ohio state ayaan dhinaciisa weydiiyey in digniintaasi ay wax isbeddela ku keentay dalxiiskii ay dadku ku iman jireen dalka maraykanka walaal horta dalal dhowr ah oo qaarkood ay yihiin dalalka ugu badan ee dalxiisayaashu ka yimaadaan ayaa ku dhawaaqay inay digniin siinayaan dadkooda oo uga dig digayaan in toogashooyin fara badan ka dhacaan dalka maraykanka taxadarna ay muujiyaan dalalkaas waxaa kamid ah dalka jaban waxaa kamid ah jarmalka waxaa kamid ah ireland new zealand uruguay venezuela iyo canada lafteeda oo tiri arrimahani way jiraan marka saameynta ugu weyn runtii waxay ka dhacaysaa tusaale ahaan xuduudda mexico oo dad fara badan oo dadka dhaqaalaha haysta ah oo reer mexico ah ay kasoo adeeg doontaan oo ay yimaadaan dalka mar walba oo mexico waa dalka ugu badan oo soo dira dalxiisayaasha iyo dadka adeegtayaasha aba waxaad xasuusan tahay in weerarkii elbaso ka dhacay lagu beegsaday dadkaas ayaga ah oo nacayb loo qabay awgiis loo toogtay dadka dhoobnaa meesha laga dukaamaysta marka arrintaas waxay keenaysaa in dowladdii mexicana ay dadkeedii u digtay haddana ay hoos u dhac uu ku imaan doono dadkii soo adeegtegayey oo runtii naxdintaas iyo cabsidaas laga qabo in weeraro noocaas oo kaliya ay dhacaan mar kale in dadku ay gaabiyaan socodkooda weli ma cadda saameynta ay yeelatay arrintani ee tooska ah laakiin waa arrin dhici karaysa weyaan markii haddaba hanjabaadahani ay soo baxeen ayaa madaxweyne trump uu arrintaasi ka jawaabay isagoo sheegay in dal walba oo arrintaasi sameeya uu la kulmi doono falkiisa la mida
hagaag ma qiyaasi karo taas balse haddii ay sidaas sameeyeen waxaan samayn doonnaa si la mid ah waxaan nahay dal aariguta marka aan aniga madaxweyne ahay marka qof uu nagu sameeyo wax aan wanaagsanayn macnaha dalkeena ku sameeyo annagana waan ku samaynaa
sidaaynu soo sheegnay weli ma cadda raadka uu keeni karo digniinahan ka soo baxaya dalalka dibadda hase yeeshee sida dadka amniga falaqeeya ay sheegayaan waxay ku xidhnaan doontaa sida falalkan gacanka hadalka ay maraykanka ugu sii bataan amaba ay uga sii yaraadaan dhegaystayaal waxaa intaasi inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankoon maanta kaga hadalnay dalalka dunida qaarkood oo muwaadiniintooda uga digay inay u socdaalaan dalka maraykanka rabshadihii dhowaan dhacay dartood intaynu barnaamijkan oo kale a mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegaystalan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
maxamed cabdi iyo barnaamijkaasi amuuraha maraykanka intaasi aan kaga gudubna haatanna ku soo dhowaada yaasiin ciise wardheere iyo xubinta dooda gaaban
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dhibaatooyin soo kordhay xilliga burburka oo ay ka mid yihiin birimageyrada iyo dhibaatooyinka kale ee kufsiga iyo xadgudubyada loo geysto haweenka oo dadka qaarkii ay ku kala aragti duwan yihiin qaar ka mida dadka soomaalida ayaa u arkaya in dhibaatooyinkan ay ka dhasheen aaladahan casriga iyo social media halka qaarna ay aaminsan yihiin sharci darrada iyo kala dambayn la-aantu inay sabab u tahay fasahaadka sii kordhaya ee dalka soomaaliya ka jira waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya khaliif axmed gaabow iyo cabdirashiid buulle gooni oo labaduba ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada waxaan ku bilaabayaa khaliif axmed gaabow
runtii yaasiin waa wax laga naxo waxyaabo fara badan oo dhegahaynu oy maqlaan laakiin waxaan aaminsannahay waxyaabahaas dhammaantood inay sabab u tahay sharciyad la-aan sharci la-aanta waddanka ka jirta waqti dheer oo ay jiraan dhallinyaro fara badan oo ku soo koray sharci la-aanta iskana aaminsan dareemkoodu waxa ay ka dareemayaan inay sharci yihiin taasuna waxay keentay dhibaatooyin fara badan oo ka dhacay dalka gudihiisa waxaad fahmi kartaa inay taasuna sabab u tahay wadamo fara badan kama dhacaan waxyaabaha hadda soomaaliya ka dhaca sida kufsiga iyo dilka sharci daradaas ayaa u saldhiga sababto ay tahay qofku wixii uu doono inta sameeyo ayuu ku badbaada taasuna waxaad u qabtaa inay tahay sharci darada cabdirashiid buulagoon bismillaah yaasiin iyo khaliif waa mahadsan tihiin dhaqamada ad adag oo hadda dhacaya way dhici jireen laakiin waxaa jiray hab noo dhisan oo odayaalka xeerbeegtida culummada dhaqanka magaciisa ayaan lahayn hadda waxaa soo kordhay ma qabo dowladda dhexe hadday burburtay laakiin dadku soomaalidu status habbeeleed aan u noolayn oo fa- sida federaalkan oo kale ah oo status oo qabaa ilaa soomaalinimo islaamnimo bila'aadanimo gaarsan oo wax kasta lagu xeeriyo ayaa noo dhisnaa haddii hadda aan deegaanadii iyo beelbeel loo degay wax badan waxaa naga qaribayo habkan social mediaha iyo caruurtan ayagoo arkayo gabar la jarjarayo dal la kufsaday waxay ka arkayaan filimaanta ka dhaqamadan xunxun oo gabar dal la kufsaday la dilayo laakiin soomaalidu dhaqamada nugu dheeriga oo dhan waxaa wato social media iyo njo-yada iyo dadkan dhaqan celiska ay soomaalidan dibadaha gasho nagu soo noqotay yaa wata waa jira awoodii iyo odayaalkii iyo xalkii iyo dhaqankii iyo diintanadii wanaagsanad iyo dhaqankii wanaagsanad soomaalida wuu jiraa wuuna jiri doonaa Eh, runtii horta anigu buullaba kaga disanahay arrinta saas oo uu dhigayo een, sababta ay tahay een, arrinta tan waxaa looga hortegi karaa keliya inuu qofka dembiyada gelayaahu cuqubaadkeeda uu helo for instance haddaan matalan ka soo qaado een, soomaaliya waxyaaba fara badanaa lasoo maraya hogaamiye kooxeedyaan soo marnay qabiilaan soo marnay maxkamadiiyaan soo marnay shabaabaan soo marnay sharci in lala tiigsado ilaahay diintiisu mar walba way taagan tahay qur-aankii wuu taagan yahay axaadiista way taagan tahay laakiin fulintii ayaa naga maqan Eh, waxaan hadda walaalkii cabdirashiid uu leeyahay een, oday iyo waxaas xataa odaga waxaa noocaasa eh, reason u samaynaya ani waxaan aaminsana isaga in sharciga lala tiigsado ee cabdirashiid cadaalad darrada ee labadiina waa qiraysaan hase yeeshee waxaad moodaa in ay meesha ka maqan tahay ee roolkii adkaa ama doorkii adkaa ee ay lahaayeen nidaamyada wadanka ka jira ama dadkiibaaba qabiil u kala qaybsan ama deegaan u kala qaybsanoo ninkii dambiilaha ahbaa qabiil lagu garab istaagaya taa ka war anigu waxaan qaba magaciisa waxaa layidhi soomaalida dhibaatada markay saar oo kale u taagan tahay wax badan baa faraha ka baxo faragelintaa badato gacmaha shisheeyaa bato burburkibaa bato ma kastaa gacanta u galaan wax kasta way dhacaan wax kastana waa la xaliya odayaalkii waa noo joogaan way xoogan yihiin way soo xoogoobayaan shareecadii waa noo dhaqan tahay soomaalidu waa dad cibaadaysto waa dad alla ku xiran waa dad iskaalmeeyo wixii foolxumo ahna way wada ridisaa wayna wada diidaa hadda dhacdooyinka soomaaliya ka dhaco xumaa dhammaan soomaalida reaction bay ka bixisay wayna wada diideen ma qaban laakiin aniga erayada afka lagu balbalaarin oo la leeyahy waxaasaa gasaasa la sameeyey dhacdo hadday dhacdo ha la qabto gacanta ha lagu qabto laakiin sidii la arki jiray dhacdooyinka foosha xun markay dhacaan yaan miidiyaha iyo injoowyada yaan lagu baryaysanin odayaalkiina waa noo jooga culummadiis ninkii soomaaliya oo talahayana odayaalka yaa la cambaarayn odayaalka yaa la liidin od- culummada yaa la liidin maamulada noo jirjiro jilicsan yaa la liidin aan xojinno wax waa noo jiraan wax iyaga aan iimaansanno khalid horta yaasiin oo social media waxaa loogu talaga waa isgaarsiin only keliya intaas waay positive iyo negativena wuu leeyahay qoftii ayadoo hadda wadda xun u adeegsanaysa waa wax ayada u gaara laakiin marka laga hadlayo nolosha bani aadanka gaar ahaan soomaaliya oo kaleeto marka laga hadlayo waa loo baahan yahay wax fara badan oo mediaha ka mid a de negativeka anuu kamaanan hadlin waxaan ka hadlaya waxay tahay dhinaca wanaaga haddii xumida ay dhacdo anigu bers- ben- binafsi shakhsiyaddayda ma wada gaarsiin karo bulshada soomaaliyeed siday uga taxadirto laakiin marka loo adeegsado media bulshada soomaaliyeed se waxaa uga taxadirto si fudud ayuu ku gaaraya intaan anigu ka aqaano eh, cilmiga media absolutely an absolutely waxaanu baryo kuma dhammaanayaan waxaa nin shaydaan dabada ka riixaya ayaa wada sidaasi daraaddeed shaydaankana waa layska rajiimaya shaydaanku shaydaan alinsi iyo shaydaanuljinni ayuu u qaybsamaa labaduna waxay u baahan yihiin in layska dhacsho dowladdii dhexe markii ay burburtay fasahaad tiro badanaa dhaqanka soomaalida kusoo kordhay odagu wanaagga ha ka shaqeeyo culimmadu wanaagga ha ka shaqaydo laakiin lama doonaya waxa in laysu saarsho ugu dambayntii maxaad xalka u aragtaa ee buulle xalku waa in t- nidaamyada iyo dowladnimada iyo dhaqanka iyaga aan xoogsannaa waxaad kalood ogaataan oon ani ku talinaya ka oday ahaan iyo ka xog ogaalnimoba aan ku talinaya dadka soomaalida haddaad miidiyaha dadka dadka idaacadaha u shaqeeya aad tihiin iyo dadka odayaalka ahba waxa soomaalida ay leedahay yaa la ceebaynin ha la ammaano dhaqanka iyaga ha la ammaano odayaalka iyaga ha la ammaano yaa la bahdilin dadka hadduu bahdilmo wuu gumoobaa aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxaa ahayd khaliif axmed gaabow iyo cabdirashiid buulle gooni oo labadoo ka faallooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda degaamaynta inuu joogto intii nabadgalada ku kulmo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin aad ayuu mahadsan yahay markana kusoo dhowaada codka maxamed aadan iyo heeska goormaan isheleenna iyo himilo
amigiyo wax karashada hoygoodii noqotay inantii hofnayde amigiyo wax karashada hoygoodii noqotay alistiisa caashaqa halku dhiigu marayo albowlaha wareento walku haweyne adma adma admaana qalgalayna alistiisa caashaqa halku dhiigu marayo albowlaha wareento wanku haweyne adma adma admaana qalgalayna Alo, alo, wede. Habibi, ani hede. hadalka macaane telefoonku hagayaa Hello, hello, Ede. Habibi, Ali Ede. Hadalka macaani, telefoonku hagaya. Aliskani naftayde. Naftayde, naftayde, naftayde. Korbanku helaya. Aliskani naftayde. Naftayde, naftayde, naftayde. Korbanku helaya.
intaas ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii habeenimo ah ee laanta af soomaaliga ee v o a waxaanu idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Hanaqaadkii dunidee. Iftiiya sharaftaba ibadeedi sida tahay. Hanaqaadkii dunidee. Iftiiya sharaftaba ibadeedi sida tahay. amnigaygan caashaqu ina uu ku hagaawo hoy waxaan ku geeyaa hankagii siiye adma adma admaana qalgalayna amnigaygan caashaqu ina uu ku hagaawo hoy waxaan ku geeyaa hankagii siiye adma adma admaana qalgalayna Hello, hello, hede. Habiibi, ani hede. hadalka macaan